markaas ayaa laga sii dexraacaya boqolaal ka imaan karta laba dab oo la isku daro laba dab ama laba dablayn bay dhaxaan marka laba dablaynta waxaa la yidhaahdo bal aan ku horeeyo ninka la yidhahdo buraaro laba dablaynta maxaa laga saba saarsada baasaystaa Horta laba dablaynta Ah,
dhowryo nooc noocyo badan bay u kala baxaan kow
mar waxaa lagu tilmaamaa nin hunguri xun
oo laba dableeyey oo waxaa la yidhahdaa Eh, war maxaa uula dablaynaysa waa dabna joogta ah, oo laba reer buuxna u raadsan laba reer buu loo raadsan waa kow hal laba dablayn baa la yidhahdaa waa kow mid waxaa la yidhahdaa Mm.
inan dab qaada Aye.
oo qoys ka soo wareegtay Aye.
qoyskaasoo aan dab haysanin Aye.
markaasay dab reer ka qaadataa kale ka qaada dabkii hadday qaado oo dabkii ka baktiyo Ay, waxaa la yidhahdaa waa soo noqotowday waa soo noqoto ha oo waxaa laga saadinaya halkaa Aye.
haddii dabkii ka baktiyey Aye.
naag nasiib le maaha waa lasoo furi waa doonaa.
burji xunta waa burji xunta oo waa Ah, lasoo furi doonaa baa la ah, yidhahdaa waa laba dablaysayo Ay.
way burji xunta way burji xunta oo dabkii baa ka baktiyey mid saddexaad ku dar Ah.
aye mid kale waxaa la yidhahdaa aye
ninka kan ee laba dablaynaya aye ee isagii aye ma ilaala aye oo ilaala ku socdo waa isaga hadda kusoo noqonaye Aye.
kaana tegiye Aye.
kaanan waxbuu sheegaya kanan waxbuu sheegaya wanan cashar magays wax sheegaadaya war waa kaa laba sida laba dablaynaya meherlo nigu waa jaajuus Waa oo war buu inaka wadaya Ah, oo war- waa- dabku waa maangarsiinyo waa dabkan hadbayna ku imanaya Ah, waa waa been.
maynasiiyo magaranaysa wayna hubinaya iyo seexin Ah, taasaa la yihahdaa Ayaa.
intaasaan waqaanaa ah, eh, daahiro maxaad ku dari lahayd daaya waa sheegta midkaas labada dabga wax ku ku dar daraa labada dab ah,
waxaa la leeyahay inanta labada dab isku daraysa isku dartay
waa laba kulaylbay ba isku dartay iswaafajiso xaggii tafaawul tafaa-ulka yaa laga eegayaayo aye dabka biyaha baktiin jiray ah,
laakiin da- labada dab ah, waa laba kulayl laba kule Ah.
aye marka waxaa la leeyahay Aye.
gabadhaas weligeedna dabeecad kulayla bay guriga oo la aanay degin ah, bay guriga la iyay geliyeen guriga la gelaysaa Ah, dabadeedna haddeed ay soo noqotowdo ilaa haddii la soo riyo waa soo noqotee ah, waa masiibo aye naagana maxaa ugu xun baa layidhi Aye.
saddex naagood oo wada soo noqotoobay soo noqotooda hooyada iyo iyaga iyo hooyado dhaqankii wada seexdeen oo gambadii kala garan Aye.
waayeen masuubada naaga ku dhacdaa ugu ugu daranaysaa daran wey ba saddex soo noqotoobay Ah.
aye waa Ah, masuubo kaas aan ka sii soconno Ah.
halkaan laba dablaynta aan ka tagno garana ila tahay afar macnoy bixisay Eh, macnahaas afraad wixii ah, haddii laba dab laysku daro Ah.
oo laba dab laysku daray qaado Waa laba waa kale.
lasoo furayaa baa layidhi Ah, tafaa'ul eh.
ahaan labadaa dab isku dartaa waa kaba reebanba Ah, waa laba Ah, kale.
hadday dabki ka seexday soo noqotona waa nasiib xunta Aye.
Ah, saasaynu u kala guraynaa way ila tahay Eh, bardu ciise waa nala socdaa bay ila tahay waxaan soo qasay- waxaanu qasaynaa makulaasha madow waxaa la makulaasha madoowi ma fiicna hadday subaxii kugu soo sabaxdo ama gurigaba looma daasto makulaasha madow ma fiicna oo guriga looma daasto maxaa laga baasaystaa waxa weeye waxa kan jira oo dhan waxna waa la sharaystaa waxna waa lagu farxaa horta wax madow mar haddaad aragto Mm, oo bahal ku saabsan mm, waxaa la yidhaahdaa mm, waa wax shara khayrkuu lama soo gelin baa la yidhahdaa mm, mukulaashuna waa kasii duwanta bahasha mukulaasha mar hadday gurigaa soo gasho waa inaad nabarka dhufataa weliba habeennimada marka waxaa la yidhahdaa waxay wadaa mm, wax la yidhaahdo nasiib xumo mm. saacad bay wadaa saancad iyo Ah.
digagub Ah, iyo digagub iyay wadaa baa la yidhahdaa aye marka waa la eegay ama waa la dilaa ama dhiig baa laga keena Ah. oo oo dhig ba saas loo keena waxay saan cadayba wadaa Saan cadday wadaa.
iyadaa saan cadda Ahay.
ah, Saan ama- cadda ma sharaysto.
ama- ama dabagub Ahay.
oo waa la baasaysanaya waa la baasaysanaya Ah, da- da- daahiro maxaad ku dari lahayd waxaan ku dari lahaa Mm,
waxa madow mm.
wax badan baa dabadeed soomaalidu tafaawul u taqaanaa oo ka carab oo kacara ah haye
waxa caddina Mm, daac waxay soomaalidu u haysan tahay Wax inay- wanaag.
inay sodci yihiin haye
matalan waxaad ka soo qaaddaa mas baad aragtay haye cad Aye.
dadka qaar baa nirooya waa mas cade haye waa mascaro waa mas cano haye oona dabadeed khayraad buu wataa Mm, ah waa la ama siiyey.
culimada qaar baaba dabadeed awliyada qaar baa isku shabaha mm,
lama taabanayo mm.
haddaad aragto ka madooba dhuxusha ee dabadeedna la Waa yidhi jibis.
waa jibis.
oyoy oo maxamar baa nool Waa la siiyey ka.
labadii bana subay wada leeyihiin haye
marka midna waxaa lagu sii colaadinaya madowga Mm, midna waxaa lagu saacidaya cadaan Cuntada iyo galaydka madow iyo waxa- galaydhka iyo xunshada Xunshada madow.
iyo waxaasoo dhami Mm.
waa wada saamcad waa saan baa cad la leeyahay haye duka arooriyaad
Sukaacdu iyo dawa masuubaysa aye oo soo Hadal kiis tabe.
ah guumashada madow madow
iyo tukaha madow madow oo riyo ku yimaado ah guumaysta guumaysta masada masada ukulaasha makulaasha madow ayga aroorta Ayga aroorta. Uleeya.
uuleeya ah ulayta waxaasoo dhan masiibay sheegaan masiibash laakiin markiiba Ah.
mar haddaad aragto guumasho madow oo gurigaaga fuusha ah sida uu daahirba hore u sheegay ah waa laga alabaryaa guumaysta haddii hortaada fuushaan guriga soo fuushana deg deg baa loo alabaryaa wax loo qalaa anigu mid baa waxay sheegaysaa madaxweyne casha maganaysaa reerka Ah, madaxweynadiisa ah, geeridiisa sheegaysaa ah.
geeri bay guraysa Mm.
anigu mid baa baan aada iyo aada u- u ogahayda aye
haadku hadduu isku kaco labada xirgudiidood labada xirgood ha ah ila wuu fadhiyaa xilligaas aye waa colaad ibtila ah oo uu isku rogo markaa dagaalka waa adaaguro Aye.
daraawish markaanu kuma jiraan baaba'aynay Ah.
labada isla mar lacag keena labada aroori isaan isu qabsan jiray ga- ga- galabta iyo maqribka waan garanaya xuuriyarna waana waanan ogahay Aye.
inuu isku kici jiray odayaashana waa sheegi jiray Ah.
aye talyaani iyo ingiriis markii ay dagaalamayeen ee dalka kala qabsanayeen Mm.
labada cirgudood maxaa isku isqabsan jiray aye waxaad kaloo ku dartaa Ah.
waa saan iyaga ku dhow colaado bilaa ma maqal in la yihahdo cirku waa oodaya ooyaya
cirku waa ooyaya waa oodaya ah isaga ooyaya waxaa ka yimaada aye siix yar ah oo aan biyo dhig lahayn ah oo waxba qoyn karin Ay.
laakiin sidii magaranaysaa wax tiixaya ah ceeryaamo kale ceeryaamo oo kale Ah.
ah yuu noqonaya haguur markaasaan odhanaya haguur ah, dhiig buu sheegaya haguur haguur wey Ahi.
ah waa curnaanfay sida ah, cadar haguuraay warkaa Ah.
markaase waxay yidhahdaan cirku waa oodaya oo wuxuu sheegaya dhiig baxaya ah dhiig baxayu sheegaya Ahi.
waa aqaan haguurkaas haguur haguur wey haguur Ah, hay, warkaa waxaa ku jiray cayraashayay sida cambaar ciira soo kiciyey caddaanka iyo madowga isdhex gala iyo calolaaqa urkaygan caariyey sidii cadar haguuraaya warkaa haguurkaas waa kaas mid kalaa meesha sii cadeeyey haye markii laysku dilay tafadhii ha
waa ti wiil hesay wuxuu yidhi maalintii cadarku nagu da-ay nagu da-ay maalintii cadaygu nala jabay nala jabay cirkuna nala guriiriyey nala weririiyey maalintii cadarku nagu nagu da-ay da-ay cadar haguuraaya waa kaas Ah, maalintii cadaygu nala nala jabay jabay afxakamana na cadowsanay cadowsaday haddii adigu caydin ceebow ceebowi haddaad nagu cayday eebow maalintaad cadar baa nagu da-ay cadar baa nagu da-ay Ah, cadar da-ay waayo meel qoraxdiiya soo jeedaa roob nagu da-ay Ah, hey.
Ah, cadar haguuraaya lama arag waayo oo xiyaab leh Kuma wato ikraamka.
Ah, ah, he, he. saacadda wey marba waxaa jira arka ninkaas gabyo badan baan ku maqlay Ah, ko waxaa la yidhi dabeeraha ciye habeenkii waa la samasa waa waa la baasaystaa waxaa loo baasaystaa waa maxay odayaalow
waxay kuloo baasaystaa iyaga wadaadadaa baanu weydiinay ko
shaydaan buu arkayaa weeye oo hadduu habeenkii marciyo Ah.
waa yidhaahda markii dabadeed doonidii nebi nuux isagaa u dambeeyey wixii xayawaan haya kuulayado haye shaydaanna ku jira adlac baa la yidhi Aye.
markaasuu dabada Aye.
haystay kiibuu arkayaa Aye.
ciidamada markaa u Ah.
arkayo nuuslan dhac ka inacan siinayo karan dabadeed haye saasaa shaydaan kure kusoo kuwa ina wuulumi lahayn quraanka intooda waday ku caddaday inaan karan aswaati lasawtu lxamiiri Ah.
lasawtu lxamiiri haye dabadeedna wuxuu- kii unbuu arkayaa kii buu arkaya qofkii arkay maqlaana Mm.
oo shaydaanka iska maqla kasii bood waxaynu ugoodnaa eregaa la yidhaahdo kabaha la rogo kabta roganta waxaan maqlaay hadday kabta roganto arigaaga iyo caanaha iyo geelaha xoolahaaga ay maalaysaa maxaa ka jira waxaas maxaad se ku dari lahayd kabtaan roganta hata dad soo- kabtaha roganta waxa weeye aye laba laba nooc weeye aye kabina waa ka mid fogan la rogay midna waa mid la barkado aye taa la barkado ruuxeed waa rogan aye
rogan maysa aye haddaad barkato aye waad wareereysaa Mm.
haddaad barkato Mm.
waad wareereysaa waana mujarib taas waana shay xaqiiqo taasu la soo ogaaday aye mar haddaad kaba barkato Aye.
kii wareeraad aye maxaa ku haday aye rognaynkii aye rognaynkaasu marna waa hab- waa horta waa habaar asalkeedaba soo kabtu kabtaa go'day Aye.
soo lama yidhahdo Ah.
kabtaa rogantay ah labadba waa habaar iyo Aye.
jaantaan rogan soo gamaysa jaantaad rogantay Aye.
soo gamaysa saantaada la waa dhawaa waa kabaha kale jaantaa roganta iyo kabtaa roganta roganta ah ha kulli waa habaar ah sugamaysa Aye.
marka waxaa halkaa laga saadinaya Mm.
ilaahu kabteeda roga ee kabta ma garanaysaa ah ilaahay ma jecla qofkii roga kabihiisaasi Ah.
waa habaare Ah.
kabaha yaa la rog oo mo eh, taa kaabtaarooda garanay oo midda caynkaas habaankaas inuu halkaa ku li- ku lifaaqan yahay waynu aragnay midda la leeyahay haddii kabuhu rogmaan xoolahay maalayaan maxaa kabtata rogan iyo xoolaha halkaa jooga xididkaa ka dhexeeya yidhi insha raxmadii bay ka mid tahay waa la saadinaya aye waxa la karaahiyey Ay.
wax walba way ku xumaynaya aye
mar haddaad wax kaanahdo Ah.
oo la yidhahdo waxaas ma wanaagsana Ah.
wax walba waad wajigaad u saaraysa ah weliba hadalkaa waxa u badan carruurta ah waa yeelkeena ka maqlay aye iminka haddaad gurigaaga tagto oo kabtaa la rogo Ay.
ayaad waxay odhanayaan ilaahay baa habaaraya qofka cashan kabtaas ah Ah, Ah.
shalay buu igu lahaa midaan dhalay Mm.
wuxuu lahaa aabe Mm.
kabta hadday roga tahay Ah.
ilaahay ma habaaro qofka Ma habaaro.
Ah, Ay.
markaasaan idhi, haa Ah.
marka waa ku waaliyay anugu arigayna arigay naga nuugaysaa bay Ay, dhahaan malaha iyagu saas arigay naga iyagu- nuugaysaa Ah.
ayay dhahaan ari nuug baa la ari nuug kabtaa isrogaysaa ah soomaalida meel kalena waa ka eegaysaayo haye naxariistii baa xagga koray jirta haye markaynu ducaysanayno waa inaga sidaa Aye.
ilaahay u baryayna haye kabtiina waa nijaas xaggeedii hoose Aye.
horta nijaasta in samada loo jeediyo Ah.
waa la diidayaayo taasu dabeecaddii diinteenna waa- islaamka ah oo naagtii dagaala ahayd oo iska reer baadiye ahayd Ah.
oo rasuulka iyo asxaabtiisu u yimaadeen oo yaraday banaantaan inoo soo kariya gaaladii meelay ku jiraaneen Ah.
markaasay naagtii iyo banaan soo hubiya Ah.
markaasay waxay tiri naagtii waa loo jegay saa la yidhi ilaah ma taqaan mar naagtu inay islaamtii in kala la hubinaya markaasaa la yihin ay teen ha saa la yihi see ilaah ku taqaan sayteen cirkay farta ku mid Ah.
war ilaah ma taqaan baa la yihi shahaado sayteen ilaah waan aqaanaa cirkay farta ku mid Ah.
markay cirta gacan- gacanta u taagtay ayaa waxa dhacay baa la yidhi rasuulkii nimankay saqatay waxay andilla naagta Ah.
naagtu waa gaalo yay naga warsheekoon Ah.
iyo naagtu waa islaam oo ilaah way taqaan Ah.
rasuulkaa loo tegelaya wa rasuul oo bal ka warran naagta naagta aan u tagnaa noo dirtay markaan ui allahaa waayo Ah.
gacantay cirka u dirtay wax kale ma sheegin Ah.
naagtu waa islaam in lama dili karu yidhi maadaama ilaahay korayn ku sheegtay Ah.
oo ilaah korayn ay ku sheegtay Ah.
naagtu waa naag fiican buu yidhi aad bay u fiican tahay Saas buu yidhi.
weeye.
islaam weliye lamana dili karo muuminiinta ay ka mid tahay way islaamtay Kabtu- shahaado laguma xukumi karu yidhi.
kabtu halkaasay كم سنة كانت دولة كويس؟
Dabada ku haysa.
أي وان كرتاي كو waxaa jira cirka farta lagu mudo roob da-aya haddii cirka cirka far lagu fiiqo waxay roobki waa kala xaydxaydaya oo roobki waa kala tegaya oo roobki wuu baaqsanaya ee cirkii daruurtii way yoolyooleysaa oo way kala dhumaysaa oo kala halaali oo baa baa ku dhacaya oo daruurtii yoolyool baa ku dhacaya oo dabayl baa gelaysa oo way kala carari mar haddii farta lagu mudo oo hadday arkaan soomaalida qof farta ku fiiqaaya way ka celiyaan maxuu yahay maxaa roobka iyo fartaan xiriir oo ka dhexeeya maxay taa waxaas
horta taas waa aragnay Hadhiid.
cirku markuu soo qorto Ha.
waa tan oo doorsa ha
oo la yidhahdaa labadii hubnood Aye.
way isqabsadeen labadii darood way isqabsadeen ay
waa tan mishla laga naxaa bahasha jeegaanta la yidhahda ama caasha carab dheerta la yidhahda ay cashaar dheer Ah.
ay
Eh, markaas waa jeegaantaas dhigta ah ay waxaa la yidhahdaa roobka way cuntaa ay
oo dadku ma jecla ay carruurtana waa iyaga ku heesaa caasha carab dheer cirka noodaa ah, caasha carab dheer Cirka cirka noodaa waa iyaga Aye.
carruurtuna feelan ay midda kale Mm.
dadku markuu durasaga roobka la yihahdo meel heblu hayaa ha farta looma oga ay waa laga naxaa waliba gacanta lagu dhuftaa Aye.
saasaa la doonaya gacantiyo duuban baasaa la yidhaha yaa la yihahda halkaas wey markaad tilmaamayso Aye.
gacanta duub ay la sharaysan yahay ay dad hore laga soo wariyay Aye.
waan arkay laakiin waxaa ku fadhido warka mahayo farta farta iyo roobka maxaa ka dhacay oo farta maxay u dhisay iyada gaari daahir oo balla oo waxyaalaha laga dido uuno ay soomaali kulligeed Waa way isla mid.
waafaqsan tahay Aye.
inaan roobka curtay farta lagu taagay ay ee waaba kugula soo boodaya kugula dagaalamaya gacanta duub
gacan duubay kuleeyihin Ah.
mashaakil aniga taas iguma muuqato cirka keliya Haye.
iyo roobka ay soomaalidu sideedaba ay waxay necab taha farta in lagu fiiqo far wax lagu fiiqa ayaa la sharaystaa Haye.
sideedaba Haye.
oo ruuxa naftiisa markaad tilmaamaysa ama aad sheegayso Mm.
banaadirtan caadooyin ka jira waxaa ka mid a haddaad sidaa tiraa oo farta aad sidaa ku tira intaad afarta kala laabato mid un farahaadi ka mid ah aad sidaa ku tiraahdo Ah.
wuu kula dagaalamaya oo qofku wuxuu kuleeyahay maxaad iigu mudaysaa fartaada dad yidhaahda ayaa jira aa marka sideedaba waxaa rabaa fiiqidda far wax lagu fiiqaa Ah.
inay tahay waxyaalaha la karhado Ah.
ama la necbaysto Aye.
ee aanay cirka keliya Ah.
ee, ku ekaanin inkastoo ay ugu sii daran tahay mida tan markii daruuray da-ayaan ah oo haade ma waxaad leedahay Ah.
fartan maxaan uga xanaani waayey inantii layidha maxaad maxaa u samayn weyda oo dabeedna farta lagu soo yar taagay heesta ay tidhi baa kaaga filan ma inantaa ka caqli liita ay ee tidhi ma faraaci baan xiimi ay habeenkaasoo dayixu faraacida la waa fadhiyo la yaqaanaya ma faraaci baan xiimi maanciyey mase idatin baan qalay qalay oo kudlaayey lama cuno
maxay farta iigu mudan tahay maxay farti ugu mudan maxaa farta iigu mudan labada midoo haddana midna ma samaynin Ah.
ilaa ma mutaysan far laygu soo fiiqee maxaa samaysee weeye dee heesta inantaa kaaga filan ma inantaa daahiro horta layskuma hayo sida ciise u sheegayo Ah.
in qofka farta lagu lagu muday wax loogu muraabo wuu gardaran yahay ama wuu xun yahay ama waxbaa wasaanacadu qabaa fartaba haddii sahal lagugu yiri fartaaba kugu mudanbaba ayaabaa qodarka la yidhahdaa waxaaba la yidhahdaa Ah, far baa kugu midan Ah.
far baa kugu jirta ah, farba kugu jirta.
Ah, hebel far baa ku jirta Ah, ya marka waxa weeye hadal dedan laakiin loo qaranayo in dhibaata jirta ah, hadda amaa farmudku laga keenay mar haddii cirka roobka hoos daru soo codota farta lagu mudo roobka kala tegayay kaa fartaa siduu farta u kala eryaysay adigana wax kuugu mudan yihin oo si gooni lagu fuquuqayo oo adiga gooni lagu eryayo Ah.
Dhici karta.
Ah, saasaa- saasaa suurta- oo roobkaba ay ka timid laakiin waxaan la isku diidanayn mar haddii roob daruuri soo curato qofkii far ku muda dadkoo dhani waa ka wada meel oo iyadaan la isugayn baa la eryayaaba qof waa sidaa Waxaa waxaa kusii marakacaysa Ah, roobku markuu dadka ku bato Ah.
oo uu garab la arko casirkii soo gooto roobkii Ah.
oo la karho oo Ah.
dhibaato uu keeno Aye.
waxaan xasuustaa carruurta markaan ahayn intaan faraha sidaa niraa cirka ku taagno Aye.
ayaan waxaan oran jirnay cirow caacaa cafin lagu maray cirow kala carar cirow caacaa cafin lagu maray cirow kala carar Nacam.
innagoo habaa uga dhigayno oo alle faraha aan sidaa ku leenahay Ah.
qaabna inay kala eryayaan daruurkii oo roobku baaba'ayo
sidaasa caruurta wada qabtaa waxaa kaleeto oo jira eh, roobku markuu kala tegayan dabadana waa loo rogtaa baa la yihahdaa dabaroogashadana waa jira abraha dabada rogtaa la yihahdaa. Ku calaamada waa ku daraadeen goorta wax lagu sheegaa markaa waa caadi. Dadna waa ku aadamaan oo dabarogashaa la sameeyaa oo fitada lagu rogo daba loo rogo abar daba abar daba rogaa la yihahdaa abraha dabada rogtaa waxaan usii gudbaynaa waxyaabo kaleeto xoogaa yaran oo aan dhamaysanaynaa dabarroga baasaysayna hadda maxaa ujeedaan dabaroga waxay walaalkii roodka waday ah yaa ka xishoonaya Ayaa ka xishoonaya, habartaa dabada- habartaa dabada rabay.
Roodka marka dabadeedna Ah.
daynaya hawshu qabanaya.
Ay, waxaan u laabanaynaa geedo la yidhahdo geed dhallaan la yidhaahdo ayaa jira geed dhallaanka muxuu yahay geed dhallaan oo geedna ah waxaasna axmed intaana ku jirin ayaan waxaan ku dari lahaa laba Ah.
meeltan igu taal oo ah ah ee carruurta markay madaxa gacmaha sida ugu saaran ha waa kusoo socdaa sida haa Ah, way way way kusoo socotaa Ah, labada waa qorata suma way qorayn waxaa jira carruurtu markay madaxa gacmaha saaro sida ciisaan qaadano ee, ee, oo aan dib u dhigano ereyga geed dhallaanka ahaa carruurtu markay madaxa gacmaha saarna ama wixii madaxa gacmaha saara weliba masal lugalayda ayaa madaxa gacmaha saarna haddii la dilo baa la yidhi cuquub ay leedahay abaar baa ku dhaca dadka lama dilo ayaa la yidhi Ee, madaxa gacma saarkaasu maxuu ulajeedada ku jirtaa maxaa loo baasaysanayaa oo waxa ku jiraa muxuu yahay maxaa ku xiran waa hoog waa hoog baa laleeyahay haye
ilmaha looma ogola madaxa inuu gacmaha saaro Ah.
haye oo sacyigeesaha weynaayo dabadeedna weysu ka dhimatay Ah.
adoo weyshaadii kuu nooshay been madaxa gabxaa ka qaad kaa kari waayay buu yidhi kiila ah akiila ah oo geesihiisu baxsaansuu Gees- geesihiisa dabacsamee baa u nacayey wuxuu leeyahay maxaad madaxaba gacmaha u saartay oo gacmaha u saar haye oo madaxba lama saari karo marka lama saari karo sidaa haddeen laysu dhaafiyo Ah.
waxaa laleeyahay reerkan masuuba kama Masuuba kama maqnaan ilmaha maqnaan.
iska gacmaha sidaas isu saarana Ah.
oo yeli way dishaana Ah, oo madaxa waa geeri waa hoog baa noo soo oydayay wey waa hoog muxuu maxaad eh, odoro lahayd dad buraal waxaa la yidhi madaxa gacanta lama saaro waxaana laga soo wariyey haweenka raggu badiba ma saaro gacanta markay dhibaato dhacdo haweenkaa markay barooranayaan ama caraacarayaan madaxa saara haye markaas ina cabdilla xasan nawaatuu yidhi saddex baa nacay been baa nacay buu yidhi baroorna waa nacay buu yidhi dheregna waa nacay buu yidhi markaasuu saddexdaba ka gabiye misna wuxuu yidhi been nacay dadkaa kugu barta way kaa way banmarisaaye kaa banbarisaa dheregna nacay ninkii xalay bogtay yaa baahan subxiyi baroorna nacay wixii baxay hadday soo bedeli weyday halkaa marka wuxuu ugu gabyaayey haween raggi intuu ka dhintay madaxa sooday madaxa gacmaha madaxa gacmaha saar Ah, Haye.
marka mar haddaad gacmo madax saaraad aragto Ahe.
waa meel lagu baayo waa hoogooba Hoogiyaba.
hoogiyaba ciisaan ku celinaynaa bal ciise wadda maxaad ka odhanahay madaxa anigu gacmaha middaa waxaan ka oran lahaa yaraantaydii waxaan xasuustaa madaxa haddaan gacmaha saarano Mm.
waa nala diri jiray sida uu faqibraana sheegana waxay ahayd wax hooyooyinka xaggooda ka imaanaya Mm.
waxayna nagu oran jireen haddaad madaxa gacmaha saarato abtigaa ayaa dhimanaya ama abaha abtigaa anu odaga ma xasuustee abtigaa ayaa geeriyoonaya sidaa awgeed madaxa gacmaha saara oo ruuxii madaxa gacmaha saara wuxuu lamid ahaa ruux abtigii dilay oo ugu talagalay weedka abtigii
annaga waxaynu oran jireen hooyooyinku sidaas oo kaleeto waxaa horta waxay yidhahdaa madaxa gacmaha la saaraa waxa la- hebel madaxuu gacmaha saaray waa wax uu la yaabay oo la ashqaraaray oo ka weynaatay maskaxdiisa ka weynaatay baa horta ay tahay Eh, waxaa kaleeto ay tahay waxa la yidhi waa masuubo oo baashaa la yidhahda mase lugalayda abaa markaa disho wax ku dhifato dhow bay gacmaha madaxa saartaa waa uuga taaliyada waa uuga taynaysaa oo belay u yeeranaysaa oo belaa soo degaya mideeda kaletana madaxa gacmaha lama saara la yidhi madaxu waa meesha ugu saraysa qofka oo u mudan marka hadduu qofku madaxa gacmaha saaro waxaa ka socda baa lagu leeyahay wax u dhiman oo kale ma jiro waa ilaahay inuu tuugo oo ilaahay uubatayn wey uubatayn iyo habaara marka la yidhaahdo habaara bedbetel marka la yidhaahdo hebel weer buu qaatay ah hebel weer buu qaatay mm Eh, hebel gam buu qaatay dhaafay waxaa weeye kicin iyo murugo murugo markaas mar haddii la yidhahdo hebel baa weer xirtay weer waxaa weeye qol heblo aan la dagaalano aan iska celino aad buu doonaya arashu doonay Ah, eh, hebel baa gambayso gam buu xirtay Mm.
haddaan gambadaa layga goonin Mm.
ashan raggaa waxaa dhacay aan layga aarin Mm.
gambadaa furmaya haween buu iska dhigaya Haween buu.
waa waxyaabaha qiilada leh xuno wax lagu arribaya Waa dadka.
madaxa gacansa adna haweenku way yidhahdaa alabado bae Mm.
alabadan bae intay madaxa gacanta intay madaxa gacanta ah uu dhahdaha salaamaysa wadaas u Ay, mana fikrad iga dhamaatay Ah.
oo waxba ma aanihin Ah.
oo waxa aan habaaran iyo yu'tan maahe waa alhuumo madaxa Alhuumo.
gacansa xagga haweenkuna ka yimid waxaan oo dhammi waxay ka socdaan waa eelqab hilqab ilga buu yidhahdaa xad sare gaadhay oo habaaran tahay oo habaara galay Ah.
marka haweenkuna marka xiilku ku bato Ah.
waayo labada gabcadood intay isdhaafiso madaxa saarta dushiisa Ah.
ragguna Mm.
taa waxaa uga dhigan Mm.
markuu fartiisaa murdisada dusheeda qaniino Qaniinaysa.
hoosta lagama qaniine Mm.
dushaa laga qaniina oo wuxuu yidhi sayid axmed nin malyuun dhan kaa dhacay dhaadhacay waxaad cadha miraadaada miraadaaba waxaad faraha maarkooda sare sare maru qaniintaaba mago qanintaa
goortii ilaah kuu mago mago yaa marku ka adeega markaa dabadeed inay tahay cadho xad gaadhay baad halka kaasa oo ibtila ah yaa halkaa ku kaabsaysa waxaa kale oo ay kutusaysaa inantii soomaaliyeed ee wiilka ay wada cayaari jireen weydid ay saarka wada tuman jireen la dilay kolkaas habeenka dambe saar tuntay waxay tiri kuwii saar oo la dilay haddaan sarac loogu teginay wallaahi ina sina bixin ooy wallaahi ina saraxan geli wallaahi saraxan gelaya sinahana waan bixinaya haddii aydinaan saraxiina oo dhami ku duulin nimankii saaroolid marka madaxa gamcasaarkiibay ka dhiganto way kicinaysaa dadka la saaxiibkeed baa la dilay haddaad muusan nawdo oo gacmaha madaxa saardhaaba gaba kale intaan ka maqli jiray Ha, gacmaha madaxa saar marka muusan oo wax dhiman male qofkaa uu dhamaata wey aan kasii gudubna geedkan geed dhallaan la yidhahdo geed dhallaanka waa la baasaysaa waa geed oo dhirta ka mid ah oo waxa la yidhi lama gooyo oo cawaweer baa la gooyaa oo waxbaa lagu qabtaa oo dadka waa lagu guuriyaa oo geedkaas cilmi ku fadhiya geedkaa geed dhalaanka maxaa la waa geed babe maxaa loo baasaysanay iyo waxaad igu sidadhaaneen harka habeenka la fadhiisto
weye geedkaasaana wax ka ahaa geedkaa hooyoo dhan baa ku shaqaysan hooyoo dhan baa ku shaqaysan wax allaale wixii cudur jin xaggiisa ka yimaada yaa geedka kaw ka xoog roon yahay geedku waa boqorka ashjaarta
oo isagaa boqor ah isagaa boqor ahoo xukuma guryahaanuu ka baxaa laga guuray saalada xoolaha laga waayay uu ka baxaa midho yar yaroo cascasna uu xiyaa caleena waa leeyahay naag sunna goysa waxaan haynin xididkiisa ma taasaan taasaa intay xididkiisa soo saarto macnaha naag dhalmadaysa dhalmadaysa oo caadadii ka go'day yaa soo bixinaysa ama nin wadaadaho yaqaano quraan lagu akriyo oo laga yaabo inuu berisna hoostiisa geliyo ama laga yaabo xaydhi dubaaxa inuu gudbo inuu geliyo oo maro iyo wax ku xidhay meeshuu xaydka ka soo jaray taasaa dabadeed wax lagu shiilaa geedka lafti xididkiisii yaa wax lagu shiilaa ilmihii waa la dhadhasiiyaa sankaa loo mariyaa halkaa madaxaa lagaga dhoolaa haddii wax jin uu shuqul ku leeyahay meesha soo galo geedkaasaa ka xoogroon geedkuna waa sayidka ashjaarta dhulkeena ka baxda oo dhan waa geedka u madaxaa isla garanaysa halkaas halkaa kaga boodna iga bax waxaan u gudbayaa waa halaalaysanaya waxaan ka rabaa waxa kan la yidhaahdo bil hoos hoos yaa tiri habeenkii dabakeen Eh, hoos hoos Barka habeenkii hooska hooska habeenkii hooskii horta waxay adagkasa soomaalidu cilmiga wayan ee wayan gurin laakiin markaad sii eegto ummadaha waa uga horreysay markaad sii eegto ummadaha way uga horreysay nin kastaba ha ahaadeen tamtiil waxaad ka eegtaa waxaa la yidhaahdaa eh, geedka kan harka la yidhaahdo hadba mar hadday tahay hoosba hadday tahay ma habeenkii maalin habeen
habeenkii lama harsado laba hoos kale ba yidhahda lama harsado hoos kasta waa laga carra habeen laakiin maalintii waa la harsanaya khusuusan baasha dundumada la yihahdo dundumada ah soomaalidu harkeeda maalintii way harsataa laakiin habeen uma dhawaato haddii ay u dhawaatana waxay tahdaa waxbaa kaa raaca maxay marka ku micneeyaan waxay yidhahdeen labadaba midna waxay yidhahdeen waxaa ku jira bahro iyo jin baa isku raacsan waa dundumada harkeeda oo waxay yidhaahdaan jinnina waa ku jiraa dundumada bahalana waa weheliya oo labadaasi harkaa uga carra dhirta harkooda waxay uga carra waxay yidhahdaan waa jin marka sayniska xitaa dadka cilmigana waa iyaga yidhahdaan habeenkii cudur buu kugu ridaa oo waa lagu wareeraa maantiina caafimaad buu kusiiyaa saasa la yihahdaa marka soomaalidu waxay tahdaa habeenba geed hoostii haddaad seexato ilaa bilaasi baad noqonaysa waad wareeraysa Subaxda dandaana ka dhacaysa.
adigoo dandaanaad ka kacaysa marka ilaal yaraantaydii Habeen.
saasa- saasaan u ogeyn waan aamin hooyaday baan ugu aaminsan tahay Ah, gabdho hooyeenkaynu uga aaminsan waa sidaa.
aan ka sii gudin dhirta waxay soomaalidu u taqaanaa sida aad sheegaysaan horta dumdumadu waxay hoy u tahay masaska waaweyn haa, bahal- bahalaa degan bahalka kan adoorka ah ee dabad meeshan shaqaynayaana ku dhisan wax cayaara hamoodina waa jundi ilaah leeyahay quwadun baa ilaahay siiyey oo kaana waa laga fogaanaya habeenkii shaqaysanaya markaa dunduma iyadu waa meel sukun oo la ogyahay oo maalintii oo dani kugu qabato maaha Aamin.
oo aad waxoogaa isku yarnabto maaha habeenkii markay qababaan wixii baa soo baxay ciidamadii baa soo baxay ciidamadii baa soo baxay Ay, oo markaasaa jinniyaa dadka caruurta loo tusaya Saas oo oo waxaa waaw.
laleeyahay masas iyo belaa ka soo baxaya laleeyahay waa lagu cabsinaya waa cilmi bisikoloojiya Ay.
oo waxaa laleeyahay ka cararo qof mideeda kale Geed- geedkanuna maalintii Mm.
maqnaadiistii uu maanta oo dhan qabsaday Ah.
habeenkii uu sii daynayaa baa lagu leeyahay Ay, habeenkii sayaxayaa bay ku yidhahdeen habeenkii masayaxayaa Ay, markaa dabeed qofkii hoos Ay, seexdayna ay.
isagoo siicsiica Ay.
ayuu ka kacaa geedkii baa ku malay bay Ah.
ku leeyihin mararka qaar markaa nin kolkaa baqanaya oo leh yaan iftiinkaaga la arkin oo Oo, wuxuu soo dabeeay ahoo col ahoo geedka xarigiisa ku dhuumanaya maahae nin kale weliga arma seexdo soomaaliya lama seexan Ah.
kow intaan geed geedka laga bixo waxaad iigu dartaa dad baa waxaan ka maqlay geedaha markaad goynayso lama wada jaro geedka laan baa un laga tagaa oo dadkaas markaan weydiiyey waxay yidhaahdeen geed walba nooc jin ah ayaa saaran haddaad wada jarto oo geedka dhulka aad dhigto wuu kugu soo degayaa waa kuwaan dhulka ogolayn oo doonaya inay wuxuu dul saaraadaan marka adigu wuu kugu soo degayaa sidaa awgeed geedaha lama wada jaree laan baa un laga tagaa waxbaa looga tagaa meesha maxaad ka maqasheen middaa aniga nafteedu mara wax la raadinaya wax igu soo kordhay bay eeday waxaan soo maqlay yaraanteedii midna ma ahayn Ay, geedka laanta laga goynayo geedka laanta laga goynayo dadka dhulka dhay oo dala joogaa markaad aragto qod wanaagsan oo dabadeedna jabis ku noqonaya xoola ku oodayso waa la gubaadaayo waa la gooyaa laakiin wax cilmiga hore looga baqanayana kuma arag laakiin caqliga wanaagsan baana kutusaya geedka inaadan wada gubaadin ee uu ka haboon yahay xagga lexjacada geedka weliga loo baahanayo sidii la doonaba waxaanaad arkaysa ee ilaahay abuurayna inuu mid walba cilmi uunu abuurayna marka aad fahamto wixii wada gumaad caqligaba wax geli karaa ma aha waxaase soomaalidu ay taqaanaa horta dhirta waaweyn oo gobka iyo la yidhaahdo dhul badan baan la jarin oo mamnuuc yahay inaad ka goosato laan yar aan la ogolayn macnaha oo ah geedka oo markiisa horeba midha bixiya Marka badan.
geedka oo haybad gooniya leh geedka oo la harsado geedka oo abaaraha loo aayo geedka oo geed kala bukra ma ahood waa laga wada baqaa isaga gob lama taabto magacii uu gobka kula baxay baa laga baqaa oo dabadeedna waa geed sharaf la baxay goor walbana caleen buu leeyahay anigu middaa ciisaan ayidayaayo waxaa jira qoladayda reer barigaay waxay sameeyaan waxa la yidhahdo dhirtaa la jaraayo xatab iyo waxbaa laga jaraayo doonyaha lagu guraayo qori xatab la yidhahdo waxaan moodaya adigu agaan daas qoriga joogkiisa wadaad jira qoriyo doonya lagu guro xatab lagu guro xataa waa iyo shalmaan iyo la Ah, marka nimankaa jaraa waxay yidhaahdaan geed lama wada ganguumo ama lama wada gurmo go-ad lagama dhigo kudhigiisoo lama gooyo sababta oo ah waxaa yidhi ninka geedka ganguuma oo geedka gooyo jiridda ka wada gooya sidaasuu u ganguumay baa ilaahay isagana u ganguuma marka sidaa awgeed baa laga tagaa weligaa geedka waxbaa looga taga si kastaad ugu baahan taha baahi kastaa qabto geedka lama wada ganguumo maxaa jira geedka bahalaa hoosta ka degan eh, wa- eh, dad baa u baahan meel laga harsaduu looga baahan yahay isagoo ruuxiisu waxaa looga tagaa baa la yidha farac baa looga tagayoo geedka lama farac oo laamihiisii oo dhan iyo haybadii uu lahaa iyo shakliguu lahaa lama wada guuriyo ayaydaha haddii kale cuquba ku dhacaysa ninkaasoo balaayaa aseebaysa ninkii saa yeelaho waa manexo oo dhirganguume alla ganguum baa la yidhahda bay horta yidhahdaan asalkeeda baan kuu sheegay Ah.
dadku waa kala ilbaxsan yihin xeebta nimanka dadka xeebeedku seen xoolaa dhaqatada way ka ilbaxsan yihin waana ka dhiryan yihin waa ko dhirta u baxdaa reer xeebalaydu waa wax nafa leh oo ama waxaa weeye moho ama waxa weeye dhirtan kale wax lagu dhisto nooc kastaba ha ahaadeen waa dabal marka hawdka iyo nugaasha iyo banka iyo dimirkuna waa kala dhirbanay matala dadka xoola dhaqatada dadka hawdega dhulka way ka dhirbaday damal bay leeyihiin urac bay leeyihiin galol bay leeyihiin qararay leeyihiin dhufeecay leeyihiin waxay leeyihiin hadda maayo ee, ee, yoocay leeyihiin geeda yar lebi bay leeyihiin yucu bay leeyihiin cadaad bay leeyihiin nooca yar lahayna ma jiro ma garanaysaa laakiin xagga dhulka badbadka dooxooyinka badiba waxa weeye dhirtooda quracay u badan tahay waxa kaloo raacana waa higlo iyo maygaag iyo qalanqal iyo cadayg wixii dooxooyina wixii buurana dhir kaloo kasii duwan ayay leedahay marka waxaa jira meelo bana meelaha banka iyo badbadka waxaa maga haddaan ka soo qaado gobolkaa sanaag meel la yidhaahdo karamaan iyo meel ka sokaysa udhaxaysa buur caanood iyo udhaxaysa iyo iyo iyo buur dhaaf oo la yihahdo bancadde midna dhir male dhirtaas dadkaasu waa kaydsadaa oo sida loo gooyo sida hawd u gooyo uma gooyaan waxaana anugu markaa qaba inay lex jecla ahaan tahay kuwa kan hawdku xoolihii baa ku batado si waa yeelaan midbadka waxaa jira waxala yar yar oo loo laangooyo ama geel dhalay oo ramaga oo kareeb oo markaa loo laangooyo markay ama ee geeluu jeensadeen dhinac baa laga gooyaa moojeen lama wada gumaado oo waxaa laysku kaydiyaa kaana kaasu intuu baxaayo kana sii cunin kaydaan baa loo dhiga hawdkiisa badia waxaad arkaysaa kaymo dhan ay dabgasheen oo yidhahdaan ha banaanaaday oo magarasa guba dambe ha ka soo baxeen laakiin ee, tan kale ee idinku hadda aad sheegaysaan nooc walba waa noqota maxaa yeele dadku kalena cilmi badan kalena caqli badan kalena ilbaxsan geedkuna waaba lagama maarmaan in aashaan wax loo reeba ma garanaysaa ninkii wax garanaya hadda weeye waxaa kala yidhahda geedka horta bal marka er- laba erey baa meeshaan ku jira waxaa la yidhahda gumaad iyo ganguum gumaadka waynu garanay dhirtii waynu dhammaynay oo waynu dhammaynay
waa gobolka ganguunna waxa la yidhahda geedkii baa jiridiisii la gooyey oo gurma go-an laga dhigay oo aan waxba looga tegin haddaba annaga ninka kan geedka dhirta waa jaraan oo aad bay si xun ugu dhaqmaan oo doonyaha laga buuxiyaa waxaan moodaya haws haddii dhirta eh, dhulka qarar kale ayaa dhir badan waa sidaa haddii ayan lahaan lahayd dhirtaas ayan- in dhirbaday wax ka garan lahayd hawd haddii laga jari lahaa dhirta doonyaha lagu qaadayo qoryaha lagu jari lahaa waxay reseebtu noqon lahayd ayuu noqon lahaa sababtoo ah waa dhulka dhulka qararka badan ayaa dhir badan way ka dhir badanta waad aragtay sanaag hadda waa ka badan yahay Ah.
bari waa ka dhir badan yahay dadna waxay baraa dhir yar ma dhir yar saa dhir badan dhiraan laga helin dhulka kale ayaa ku taal ciidaa ka badan samaad garan Ah.
doonyay ku guraan way jaraan marka doonyo waaweyn oo saddex ku qaada afar ku qaada qoran ka bixinaya qoryo intaa leegleeg Ah.
way jarayaan weliba marka waxay ka jaraan dhulka Waa la banaan dhoofgeynaya.
waa la dhoofgeynaya wax lagu noolaaba marka saad yaabaysaa haddii doonyaha alaabtay qaadayaan dhulka qaarkood laga jari lahaa nugaaliya laga jari nugaal waa seef yaa ma mudug iyo mudug iyo dhir waa mudug waay mudug baa la yidhi mudug baa la yidhi ba mudug iyo galgaduud iyo dhir male male marka horta eh, waxaa jira eh, nimankaa jarana oo aad ama waxayna qaaxaa ku dhacda ninka ganguuma oo geedka hoosta gooya oo baabi'iya oo dhirta gumaala oo baabi'iya ereygan ganguunkaa waxaan moodaya inaad ila qaabisantihiin maaqaane waa ninka jiridda hoose geedkiisa waa garanaysaa intay reer boora Ah.
kan dhacay oo dhulkii maxanay aa ganguun waay wuu ganguumaya aa midna oo gurma go' buu ka dhigay ma garatay marka saasay horta ugu dhaqmaan taa aan ka gudubno geedkaas marka aan xoogaa kaaga kordhiyey Mhm.
oo aan anigu ka arkay arrintan Mm.
laga hadlayo Mm. raaxa ku dhacday dhaxaniku waxaa jiray beri anigu anigu kuraya oo aan weyneyn oo shaqo qaban Mm.
oo nin dhalinyaro ah yaa wiil aan adeero ahay abdi lagu dhufay wiilku geel buu la joogaa wiilkiiba dabadeed wadaaddo uu yaraadeen oo qur-aan ku akriyeen oo qardhaas baa lagu dhigay oo dabadeed wiilkii baa bugsan waayey oo ayaantii dambe ayaanu gurigii ka gurado guri kalaanu degnado goor maqriba yaa wiilkiiyo baxaadegaya oo qaylinaya oo dhulka isla dhacaya oo yaana lagu soo hoye geel hooyadiisa haysa wiil markaasaan warku qabtay wiilkii wiilkii oo awal wayska dhutinayay sidii ka bedelan wuxuu ilaahay iga yeersiiyey ee darcad ma haysaa
idalcad darcad darcad haa mare maxamuud iyo rajaabay wiilkii waaba dhacay islaantii baa intay furtay sanduuq halkaa ka soo bixisay maradii maxamuud ilaahay waan soo garay wiilkii oo jiifa ayaa musxiga wax cilmiyaho aanu aqaanaa ma jiro waa ku kala bixiyey markaasuu wiilkii maradii iyo xidhay. waan iska adkaystay islaantii oo baxsan hooyada xidh halkeena kale fadhida markaasuu baa nulcod weyni wiilkii ka dhacdo waryaa wiilka maadeer baad u tahay naxayo haa war uumaanu isla galay
adigu sag aniga isagii mana aragto xagaan ka arka Ay.
wiilkii baa daldalmaya Ay,
reerkiina isu soo wada wareegiye markaasuu isu wareegiye ay.
markii hadalkii iyo wixii la marin oo markaasuu yidhi waxaas way ii soo dhawaana xaggaage garkaan isu gelayna doon Mm.
ninkii waa noo waray waxaanu nahay jin wiilka kanna dundumo ay ka boodboodayeen isaga iyo yar kale ayaanu adinka wax kaga dhifanoo ka asiibnay Mm.
dharkananuna doonayno wiilka waa iska ladhaanayaa bas dhibaata ma jirto waase idiin warramaynaa markaasaan daba yidhi hadd- ma muslim baa tihi mase gaala waxaa lay muslim baan nahay oo haddaan muslimtiin intaa dhibaatada geysanayseen ma noo warrantaan annaga waxba qaanamay markaa Mm.
oo nin iska dhigay Mm.
dhiiranay Mm.
markaasaa la yidhi adiguna wax yar baa tahay oo waxaanu ka maqanay inaad tahay nin yaroo war xumla roor ah saasuu ugu yidhi reerka intiisa kale wax tukada ma leh dabadeedna ra'yigan aad kuma garatay inaanu dhar iyo wax doonayno dee saasaanu kugu warramayna mar haddayna imika waafaqnay waa kaa oreg wiilka laba guraan kala degno wiilka aabihii ma idin doona markaasuu yidhi maya halkaan dhexaa jooga waxaa jooga meesha habeen hore gabadha yar idinka seexatay habeen horedii aad degteen gabadha yar ku gamacday yaa gungumo weyn marayaa kayntii kaasaanu kaaga baqanaynaa meel lahaa gabanaysa waaya markaasaani haddaba bal waa isku khatalmaynaaye dhulka aanu iska ilaalinno iiga waran dhulkaasaan horta waxaan dundubalayada waa deganahay iska ilaaliyo geedka quraca la yidhaahdana waa deganahay Waxa goynin.
Ah. may haddaad ku aragtaan kolka aad damcdeen inaad goynaysaan inuu quraanyo badan yahay waxba ha ka taabanina kaa istirtaaya ka kale ee aan quraanyada badnayn xaggooda jarina
Dee laaba- qurax oo dhan waxbaanu ku leenahaye Tas.
ko dogob jiifa haddaa aragtaan oo dhacay geedkaan ha ku fadhiisana halka tallaabina iska ilaaliya Waa degannahay.
waa deganahay Mm.
intaasaan imika ka xusuusta intuu ii sheegay intuu sheegay Ay.
wakaa marka sidaas ayaan dhirta u goyno Ah.
waxay dhirta waa la degan yahay oo quraan yaa ku nool oo siilaan yaa ku nool oo murac baa ku hoos nool oo bahalo yaryar oo kalea ku nool oo waxaa ku nool bahalo kaleeto oo iyo xasharaad tira badan oo inaan magacyadooda soo koobi karin baa ku hoos nool oo haddaad geesi goyso intaasu meelay galaan heli maayaan sidaa awgeed cuqubaa kugu dhacaysa alaaba dadka dhinta ganguumaha ama ama gumaada ama gurmago-anta ka dhiga ibtilaa ku dhacda ayayna yidhaahdaan saasaa loo baasaystaa baa la yidhi marka in dhaqaale looga dan leeyahay oo dhisa yaan la goyn dhiirigelin ay tahay iyo inay wuxuu jiraanin ma aynu kala naqaana si faqbraar sheegay waxa suurta
awdahan waa isagaa de inankii masiibadu ku dhacday yaaba ila hadlay ila hadlay oo yidhi dogobka jiifa Ah.
ee weyn Ah, iyo qurac quraca quraanyada badan leh Ah, iyo dhirtaa kale ee magaranaysa dumdumada meeshu yahdana mm, waxaasoo dhan waa noo hoy waa noo hoy yahay Mm.
marka maadaama dee saas ila jinkii baa hadlaayade ah,
ilaahay baa dee saas u Ah.
tusayba dee waa in aashaan magaranaysa wax jire ko aan ka soo qaadano waxaan u gudbaynaa marka xagga dhinacan haweenka iyo baan u gudbayaa xagga ayo daairan qarsan waxaan ka baqaya oo dhinacan inuu lagu xifaalayo Eh, gabadhaan ayaa daba keenta magacyaa loo bixiyaa oo daba keen baynu maqalaa oo guurkeeda waa laga fogaadaa oo raggu markuu waa la haybiyaa maxaa waaya daba keen oo daba keen maxay maxay reebantida sadcaysaa maxay
cadadii horta caruurta u dhalan jirtay bay ka duwan tahay oo waxaa caada ah in dadku manjaha am- labada gamcood iyo madaxa keeno haddii uu dabadeedna ka duwanaado oo uu manjaha keeno qofkii dabakeen baa loo yaqaana oo caadadii loo dhalan jiray baa ka bedelan oo waa reebanta
qaar badani waxay leeyihiin maya waa khayraad oo waa falxadba aa waa falxad qaar badani waxay leeyihiin waa reebantii gabadhu hadday dabakeen tahay oo aan wiilo soconan ku mataansanayn Ah.
ay dabakeen tahay waa reebantii reebanta haddii wiilo socdo waa barwaaqo marwaaqo
markaa dabadeed mara masaar baa la yidhahdaa maraa lagu buubaa haye ilmuhu markuu dhasho gabadha mara oo marmasaar bare mara masaar baa la yidhahdaa haye
adhiga laftiisa ha
haddii uu dabada keeno ha
naysha iyo waxarta iyo Waa la waxyaalaha qodaa.
caynkaas oo kale ah ha may mara mara masaar baa la oo yidhahdaa maraa la saaraa maraa la saaraa Haye.
waxba lama qalo anaga waa qawracan ma gawracdaan ha maraa la saaraa Haye.
mara masaar baa la yidhahdaa Mm.
waa dabakeen Mm.
dabakeentii baa magaceedii la diidaya Mm, oo waa wax- waa waxar mara masaara Mm.
waa sameen mara masaara mm.
geelu isagu dabada ma keenay marka aa ko mataanana beriberi unbaa la sheegaa laakiin aniguma aanana geel mataaneeyey Mm.
geel kama mataaneeyo Mm, arigu kama margeleeyo Margeleeyo.
waata maartay kii gabadha la weydiisanaya gabadha noo soo saara la cayaare mm.
waxaa lagu ammaanayay fiqbra ama loogu maxaad ducaynayay
odhan waxaan odhanayaa Mm,
horta wax waliba dabakeen way dhalaan ko adduunka waxaan dhalin dabakeen mala jiro may jiro Aye.
aynu usoo noqonna xaggan soomaalida ah ma inanka mise inanta inan
inanku waa khatar haye oo waxaa la yidhahdaa colka uu dabakeenku la socdo Aye.
ma guulaysto saas maqlaan
saasaa la yidhahdaa haye anigu labana duulin Aye.
mana jirabin Aye.
laakiin soomaalida saasaan ka haya haye gabadhu hadday keento ee xagga dambe Aye.
waa barwaaqa la waa yidhahda farxad waa farxad haye
Ee, xooluhuna Aye.
asalkoodaba waxaan ee, wixii uu dabakeen la yihahdaa Ah.
sidii aynu arki jirnay caadiga ahayd waa waxaanu dhalin oo xoolaha iyo dadkuba xagga hore ayay keenaan laakiin wixii xaggaa dambe keenaa yaa waxna la sharaystaa waxna la barwaaqaystaa haddaba gabadha waa barwaaqa la yihahdaa balmada waxaa la yihahdaa gabadhu hadday shanshada ka jabto waa farxad shanshada hadday ka jabto waa farxad magaranaysa oo naagta shanshada ka jabtaa wax ka barwaaqaysana ma jiraa la yihahdaa waxaa kaloo la yihahdaa naagaha cirmahoodaa la ega iyo boqnahooda marka naagta weliba intay dabakeenta tahay ciribteedaas hoose taysmagaadhadaas ayaan godnayn ee dhulka wada dhigta cagta waa ta la sii gaataa
dabakeenta dabakeenta ah haye mar hadday la yidhaahdo magaadhada mara dabakeenna way tahay dabakeen weeye Wada qabanaysaa.
midmata cagteed dhulkay wada